son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kawdiya barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay tobanka bisha julaay sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona casho ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa
qodobadaan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waan maanta ku soo qaadan doonno horumarinta af soomaaliga luuqadda afka soomaaliga ah waxay bilaabantay markii la abuuray ummadda soomaaliga waxay ku bilaabantay waa xigmad rabaaniya weeye waxay la soo jaan qaaday oo la soo kortay inta ummadda soomaalidii ay soo jirtay ay soo koraysay sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin ma ogtahay hayaalkii ilmadu kaa dahayse
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
sida ay ku soo warramaysa wakaaladda wararka erib oo soo xiganaysa warar lagu baahiyey shabakadaha onlaynka qarax ayaa laga maqlay galbeedka magaalada tahraan ee caasimadda dalka iiraan qaraxyo dhowra ayaa ka dhacay agagaarka xarumaha milatariga nukliyerka iyo weliba warshadaha toddobaadkii hore hase yeeshee wakaaladdan wararka erib ayaa aana bixinin wax faahfaahin oo la xidhiidha waxa sababay qaraxa iyo weliba inay ciidu wax ku noqotay waxaana sida ay wakaaladani sheegtay aagga u qaraxu ka dhacay ka go'ay korontada amaba laydhka geesta kale laba qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad ku taalla koonfurta magaalada tahraan sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda iiraan ay leedahay ee lagu magacaabo irna khamiistii aynu soo dhaafnayna dab ayaa ka kacay qaybta hoose dhismaha warshadda natas oo udubdhexaad u ah barnaamijka bacariminta quwadda nukliyerka ee dalkaasi iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen inay keentay arrintaasi dhaawac halisa
james stavrides oo ah howlgab ka tirsanaa ciidamada maraykanka ayaa waraysi uu siiyey v o eda waxa uu ku sheegay in maraykanku u baahan yahay in uu ilaaliyo tirada ciidamada hadda jooga dalka afghanistan si uu u ilaaliyo horumarka laga sameeyey dalkaasi u adeegso ciidamadeenna maraykanka iyo ciidamada isbahaysiga si aan u taageerno ciidamada amniga afghanistan oo aan u helno waqti xasilooni intaanan samayn wax dhimisah oo dheeri ah ayuu yiri admiraalka howlgabka ah heshiiskii maraykanka iyo daalibaan ayaa qarka u saaray in laga saaro dhammaan ciidamada maraykanka ilaa iyo bisha meeye sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan laakiin waa haddii keliya daalibaan ay buuxiso shuruudaha heshiiska iyadoo tirada askarta maraykanka ee dalka afghanistan la gaarsiiyey oo lagu soo koobay siddeed kun iyo lix boqol ayay washington waxa ay sheegaysaa in qorshaha bixitaanka uu jadwalka ku jiro dabeeqadii bishii may ayaa madaxweyne donald trump waxa uu ku baaqay in si deg deg ah ciidamada maraykanka looga saaro dalka afghanistan kadib sagaal iyo toban sano oo dagaala isagoo intaa ku daray warar laysla dhexmarayo ee ku saabsan in washington ay amri karto in ciidamada haray ee maraykanka ay dalka isaga baxaan ka hor doorashada bisha november laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa dhegaystayaal haatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada jigjiga noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda dahurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa horumarinta luuqadda iyo suugaanta soomaaliga waxaana inoogu martiyay abwaan bedel cabdilaahi geelle oo ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed islamarkaasina ah agaasinka horumarinta luuqadda iyo suugaanta ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka soomaalida ugu horreyn abwaan bedel wuxuu inala wadaagi doonaa inuu faahfaahin inaga siiyo shaqada xafiisku qabta ee la xidhiidha horumarinta afka soomaaliga iyo suugaanta waad mahadsan tahay marka koowaad mar labaadkana waan dhowahay magacayga waxaa la yidhaahdaa abwaan bedel cabdulaahi geele oo ku magac dheer geela yare haddii dhinaca kale loo dhigo hogaamiye dhaqameedkana ka mid baan ahay oo jiif caaqil beeleedna waan ahay marka waad ku mahadsan tahay waraysigaaga su-aashan ah horumarinta luuqadda iyo suugaanta xafiiskan waa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska la yidhaahdaa wuxuu ka kooban yahay toddoba waaxood ama toddoba agaasin toddobada agaasin waxaa ka mid ah agaasinka horumarinta luuqadda iyo suugaanta sida ku qoran halkan luuqadda afka soomaaliga ah waxay bilaabantay markii la abuuray ummadda soomaaliga qofka soomaaliga ah markii la abuuray ayay luuqaduna bilaabantay waxay ku bilaabantay waa xigmad rabbaaniya weeye sida abuurtu ay xigmad rabbaaniya u tahay ilaahay u abuuray yaa luuqadana ay u abuurantay oo maaragtay waxay la soo jaan qaaday oo la soo kortay inta ummadda soomaalidii ay soo jirtay ay soo koraysay luuqaduna way la soo jaan qaadayso way la soo koraysay waa taariikh dheer bay marka leedahay halkaa haddii aynu ka soo gudubno wakhti baa la qoray dowladdii soomaaliya jumhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya ayaa luuqadan isu xil saartay waa la qoray si caalami ah oo heer sare oo sarkaalnimo ayaa loo qoray luuqadaha caalamkay ka mid noqotay way horumartay kadib dowladdii qortay ee isu xil saartay way burburtay luuqadii marka waxay noqotay way agoontowday agoon bay noqotay markii qarankeedii burburay sidaa ummadda soomaalidu ay geeska africa ku noole ay u kala yaacday ayay luuqadiina u kala yaacday hase ahaatee nin waliba qaybtii uu kaga hagaagay ama uu ka joogay ayuu dee nin iyo itaalkii iyo isu xil saaray
dowladda deegaanka soomaalidu waxay ka mid tahay meelaha u guntaday sidii loo horumarin lahaa afka soomaaliga waxaanay bilaabeen in wax lagu barto oo ardayda loo dejiyo manhaj af soomaaliga ah sida uu mar kale inoo sharaxaya abwaan bedel
marka dowladda deegaanka soomaalidu waxay ka mid tahay qaybaha ama deegaanada dowladdeegaanada isu xil saaray ee soomaalida ee luuqadoodii isu xil saaray iyo dhaqankii wixii karaankooda ah luuqadan deegaan ahaan waxaa lagu bilaabay in lagu dhigo horta dugsiyada waxbarashada oo manhajkii inta lagu darsado manhajka waxbarashada in dugsiyada lagu dhigto oo maadooyinka lagu qaato dugsi dhexe wixii ka bilowda ayay markii hore ahayd way soo socotay oo way kortay ilaa heer maaragtay macadiyada sare ee dibloomaha lagu qaato in lagu bixiyo ayay noqotay macad gaaraaba loo dhisay macadkii wuu isbedelo hadda college buu noqday waxaa kale oo marka la sameeyey haddana jaamacadda jigjiga in lagu qaato hadda oo luuqadda soomaaliga suugaanta taariikhdeeda noocyadeeda iyadii uun in lagu qaato marka hadda waxaa lagu qaataa jigjiga dhexdeeda luuqadda soomaaliga digriiga waxbarashada heerka digriiga loo yaqaano ama digriiga koobaad ee jaamacadda jigjiga ku bixisaa arday fara badan baana ka qalinjabisa qaybtaa iyada ah ardaydii kasoo qalinjabisay deegaankay ku fideenoo hadda macalimiin qaar ka yihiin qaarna xafiisyaday ka shaqeeyaan xafiiskan dhaqanka iyo dalxiiska gaar ahaan waaxdan hadda aynu fadhino in anigu agaasinka ka ahay dhallinyarada ila shaqaysa ee waaxdan ka shaqaysaay waxay kasoo qalinjabiyeen badankoodu jaamacadda jigjiga digrii af soomaaliya ayayna haystaan marka horta halkaasuu marayaa xaggan deegaan ahaan af soomaaligu halkaasuu marayaa oo gurmadkii la gurmaday ee deegaanka dadka bulshada deegaanku ay gurmatay bay ka mid tahay taasi
sidoo kale xafiiskan horumarinta luuqadda iyo suugaanta oo hoostaga wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaanka soomaalida waxay bilaabeen cilmi baadhisyo la xidhiidha sixitaanka afka iyo inta lahjadood ee uu ka kooban yahay af soomaaligu
waxyaalaha kale oo aan qabanno marka waxaa ka mid a hadda oan ku jirnaa kol haddii manhajkii ku jirto waxbarasho kol haddii ilaa iyo digrii lagu qaato kol haddii dadkii kusoo qalin jabiyey ay shaqaalihii dowladda iyo deegaanka ka mid yihiin oo lagu shaqeeyo waxyaalo fara badan oo kale aan hadda u soconnaa inaan ka saxno sixitaanka af soomaaligu wuxuu leeyahay lahjado kala duwan isagoo af soomaaliga ayuu haddana lahjado leeyahay xoogaa daraasaad kooban oo aan maaragta arrintaa anu ku samayna ama dhabagal aanu ku samayno u dhabagallay deegaan ahaan ama xafiis ahaan iyo aqoon-yahankii waxaa la isla qaatay marka hore in loo qaybin karo luuqadda af soomaaliga laba qaybood lahjadeeda lahjadda culus iyo lahjadda fudud lahjadda fudud waa wixii isugu yimaada kelmadda warya iyo maxaa tidhi warya maxaa tidhi ama maxaa kelmadda isuguinta isugu timaada weeye isla fahmaysa inta kalena waa inta ay hogaaminayso ereyga la yidhaahdo ariirow iyo intii la halmaasha labadaa marka loo qaybiyo haddana lahjadda culus lafteeda sii kala duwanaanaysa weli maanaan dhexgelin laakiin waxaa noo qorshaysan weeye inta la dhex galo in si qodo dheer daraasaad loogu sameeyo lahjadan culus ee af soomaaliga ah waxay iyadu kusii kala duwan tahay bal in daraasaad lagu sameeyo waa qorshe noo yaalla xafiis ahaan sidaasi la mid ah lahjadda fudud ee waryaa iyo maxaa tidhi isugu timaada dhul badan baa lagaga hadlaa waa halka ay soomaalidu u badan tahay haddana wax ay ku kala duwan yihiin baa jira iyada lafteedu taana in maaragtay loo dhabagalo daraasaadiyada caynkaasa in la sameeyo oo lagu soo ururiyo ayaa qorshaha noogu jirta haddii ilaaha yidhaahdo
xagga xeerasha qoraalka afka soomaaliga ayaa ka mid ah waxyaabaha ay doonayaan inay xoogga saaraan ka xafiis ahaan sida mar kale uu sharaxaad inaga siinaya abwaan bedel waxaa kaleoo meesha ku jirta oo xafiiska iyadana u taalla oo tallaabaqaadyo uu hadda ka hor ka tallaabo qaaday qaybo muhiimina ay u dhiman tahay afkii soomaaliga ahaa markii sidii aan kuu sheegnay inta la kala baahay afkiina kala baahay iska habayaaq noqday baylahdii ku dhacday qoraalkiisiina wuu baylahay qoraalkii la qoray ee la jaangooyey jaangooyada loo sameeyey ee maaragtay jadwalaysnaa ee sharciyaysnaa ee la raacayey ee qaaciidada ahaa la raaco wuu baylahay baylahdaasina way kala lumisay nin walba meeshu uu doono ayuu ka soo galay siduu u dhawaaqayo lahjadiisa unbuu u qoraaun nin walba lahjadiisa dhawaaqeediisay ula qumanayd unbuu qoraal ku sameeyey uun oo uu qoraa marka xeerarkiisii iyo qaabdhismeedkiisii isagana wuu burburay marka deegaan ahaan iyo xafiis ahaan waxaanu isku daynay bal halka aan joogno inta itaalka yaga ah sixitaan wax la yidhaahda in la sameeyo kow waxaanu qaadnay olole sixitaanka af soomaaligaah laba haddana mar labaad hadda mar saddexaad baa noo qorshaysan rabadaanta dhexdeedii s r t v oo t v-ga deegaanka waxaa ka bixi jiray ogeysiis shan iyo afartan maalmood socday oo soomaalida caalamka ku nool lala hadlayey in la saxo bal horta marka hore looxadaha dadku ay ku xayeysiistaan ganacsigooda ama ciwaankooda ay ku muujiyaan looxad markaan le waxaa loo malaha tabeellana waa la yidhaahdaa oo waa afqalaad bay ka soo jeedaa boodhna waa la yidhaahdaa afqalaad bay ka soo jeedaa ninba sida uu u fahmayo waa boodhasha wax lagu qorto ciwaanada ee lagu dhejisto meheradaha iyo ganacsiga hortooda oo dadku ku dhejisto xafiis dowladeed hadduu yahay magaciisa iyo ciwaankiisu ku dhejiyaa hadday hay-ad maaragtay aan dawli ahayn sidaas si lamida magaceeday ku qorataa bangiyada oo kale iyo shirkadaha ganacsiga sidaas oo kale ilaa heer dukaanada dadka shakhsiyaadka ay leeyihiin ama qurxinta timajaraha iyo qurxinta dumarka iyo nooc walba ha ahaato qof kasta oo doonaya ganacsigiisa inuu caddeeyo oo uu u tilmaamo dadka boodhkaas baraal buu ku qortaa waxaa lagu qori jiray marka halkan afka axmaarigaa lagu qorayey afka ingiriisiga lagu qorayey dadka qaar carabi bay ku qoranayeen qaar baa talyaan iyo faransiis ku qoranayey qof walba wixii ay la noqoto luuqaduu doono ayuu ku qoranayay ilaa haddadan kama dhammaanin way way qortaan tallaabooyinka muhiimka ay bulshada deegaanka u gudbiyeen xafiiskan horumarinta luuqadda iyo afka soomaaliga ayaa ah in boodhasha shirkadaha ganacsiga iyo meel walba uu ku yaallo boodh lagu qoro af soomaali saxa si bulshada loo hormariyo luqadeeda iyo afkeeda hooyo
ololaha la qaaday haddana sida ugu ballaadhan xafiiska u qorshaysanee la qaadi doono waxna laga qabtay gebagabadiisana aan rabno inaan israacino waa ololaha sixitaanka af soomaaliga qoraalkiisa oo laga bilaabayo looxadaha ama boodhasha ama tabeelayaasha qofba sida uu u yaqaano hawshaas ilaa laba goor waa laga tallaabo qaaday haddana gebagabadii baan rabnaa insha allah in meel la gaadhsiiyo wakhti dhow waa la qaadi doonaa ololo aada u ballaadhan weeye waxaa kale oo u qorshaysan xafiiska
af walba oo dunida ka jira wuxuu leeyahay taariikh iyo sooyaal soo jireena afka soomaaliga ayuu sheegay abwaan bedel inay ururinayaan taariikhdiisa iyo sooyaalkiisii hore af soomaaligu taariikh buu lahaa bal taariikhdiisii marka lahjadaha laga tago ee lahjadaha lasoo ururiyo iyagana taariikhdiisii wixii laga gaari karo in dib loo raaco haddii ilaha yidhaahdo taariikhdaas dhinacna waa af soomaaliga dhinacna waa dadkii soomaalida ahaa oo dadka soomaalidu dee taariikh bay leeyihiin ama qaab nololeedkeedii ha ahaato ama maaragtay garashadeedii fikirkeedii horumarineed ee ay siyaasadda oo kale dadkii siyaasiyiin ay lahaayeenoo halgamaagii oo kale dadkii ay ahaa ee soomaalida ka dhashay oo kale iyo meelahay soo mareen ha noqoto daraasaadiyada iyadana waa la qaadi doonaa haddii ilaah yidhahdo way qorshaysan tahay xafiiska
kala saarista qaybaha af soomaaliga ayaa ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ay dhallinyarada iyo bulshada ku barayaan tartan suugaaneed sida uu mar kale inoo sharaxaya abwaan bedel waxaa kale oo marka jira af soomaaligii markii isaga laftiisii in loo kala saaro tix iyo tiraab tix iyo tiraab haddii marka tiraabtii aynu soo sheegnay in qoraalkii la rabo in laga saxo lahjadihiina la rabo in laga saxo waxaa timi iyadana tixdii baa timi tixda qorshayaal lasoo fuliyey baa jira matalan xafiisku wuxuu sameeyey sanad walba sanad walba in la qabto tartan suugaaneed gaar ahaan gabayada tartan suugaaneed uu hogaaminayo gabaygu in la qabto labadii sane ayna dhaafay waa la qabtay tartan suugaaneedka gabayaaga gabayaaga deegaanka la yidhaahdaa waa la casuumaa idaacadda laga sii daaya halkaasaa loogu yeedhaa lagu ururiyaa waa la tartansiiyaa marka guddi aqoon-yahana oo xeeldheerayaal ah ayaa loo fadhiisiiyaa kuwaasaa marka tartankaasaa lagu qabtaa waa lagu kala reebaa micnaha ku jira waxaa weeye laba xaalo dadkan dacyarta ah een fahansanayn dhaqankoodii iyo taariikhdoodii qiimaha uu lahaa iyo waxa uu yahay aan fahansanayn in horta lagu baro oo balgabaygan iyo suugaantan oo kale noocyadeeda kala duwan horta inay ku bartaan oo la tuso kii wax ku jira ilaahay dee ilaahay baa ku ilhaamiyo dadka hal abuurnimada eh ama hidda ha ahaato ama hansi ha ahaato ama maaragtay hibo ha ahaato noocay doontaba ha ahaatee kii ilaahay wax u siiyey oo hal abuurnimo ay ku jirto inuu ku dhiirado inuu yimaado fagaaraha si markaa isagana loo gacan qabto oo xigmadda ku jirta ee ku duugan loo soo shaacbixiyo oo bulshada uu ula wadaago isaguna uu isu ogaado bulshadana uu ula wadaago kuwa kale ee aan hal abuurka ahayna inay bartaan dhaqankooda iyo taariikhdooda iyo suugaantooda afka soomaaliga iyo suugaantiisu waa xikmad weeye xikmad aada u ballaadhan oo qiimo badan baa ku duugan marka inay dhadhamiyaan oo la dhadhansiiyo micnaha ballaadhan iyo hibada uu leeyahay afka soomaaligu iyo macaanka waxa macaanka ahee ku jira in la dhadhansiiyo dhallinyarada ayaa looga jeedaa taana si ay ugu soo dhowaadaan dhaqankoodii oo loo daba qabateeyo dhaqanka wixii dhaawac ah ay soo gaadheenna looga bogsiiyo marka tartankaa waa la qabtaa waa xaggiisa ogaanta dhiirigelinta farta soomaaliga iyo afkeega ayaa ka mid ah waxyaabaha ay xoogga saarayaan sida uu sheegay abwaan bedel waxaa la sameeyaa qoraallo buugaag baa la qoraa buugaago kala duwan oo la qoraa jira dhallinyaro door ah oo durbe waxaan intay fahantay ku soo hiranaysa dhaqankeeda iyo hal abuurnimadeeda oo rabta inay wax qorto ayaa jira naadiyo aan nidhaahno ama iskaashatooyin dhallinyaro ururo dhallinyaro oo aas-aasan baa jira iyo qaar iswadisu aas-aasa iyo qaar xafiisku uu aas-aasayba marka kuwaas ayaa laga gacan qabtaa qoraaladooda waa lagu dhiirigeliyaa talo iyo tilmaan iyo tusaale wixii la siin karaa la siiyaa sixitaan baa loo sameeyaa wixii laga sixi karo qoraaladooda qaabkaana xafiisku wuu sameeyaa marka af soomaaliga tixdiisii iyo tiraabtiisiiba sidaasu xafiisku wixii karaankiisa uga qabtaa
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo uu marti inoogu ahaa abwaanbedel cabdilaahi geelle agaasinka horumarinta luuqadda iyo suugaanta af soomaaliga waxaanu toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida waxaana barnaamijka idiin soo tabeynayay idiinna soo diyaariyey aniga oo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda manchester united ay saddex gool iyo waxba uga badisay kooxda aston villa ee xagga hoose usii socota goolasha kooxda manchester united ee kubadda cagta ay ku garaacday kooxda kale ee aston villa ayaa ka kala yimid xidigaha kale ah bruno fernandes mason greenwood iyo paul pogba kooxda manchester united ayaa rikoor cusub u dhigtay kooxaha ingiriiska kadib markii afar ciyaarood oo isku xiga ay guulaysatay iyagoo dhalinayay saddex gool iyo wax ka badan kooxda manchester united ayaa dardar cusub lasoo laabatay tan iyo intii dib loo furay horyaalka ingiriiska iyadoo kulamadii ay ciyaartay dhammaan wada badisay marka laga reebo kooxda tottenham oo ay barbaro la gashay united oo ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga ayaa dadaal ugu jirta sidii ay uga mid noqon lahayd afarta kooxood ee ugu sarreysa ee dalka ingiriiska uga qaybgalaya koobka horyaalada yurub kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda tottenham ayaa barbaro eberi ebera la dhaaf weysay kooxda a f c barnemouth halka everton iyo southampton ay iyagana barbaro hal iyo hala isla dhaafi waayeen horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray kulmadii afar iyo soddonaad iyadoo kooxda liverpoolna ay sanadkan noqotay horyaalka dalka ingiriiska kulamada shan iyo soddonaad ayaa habeen dambe la ciyaari doonaa ee horyaalka ingiriiska kuwaasoo isku arki doonaan kooxaha norwich iyo westerham united watford iyo newcastle united liverpool iyo banley sheffield united iyo chelsea iyo manchester city oo booqan doonta kooxda braton albion dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda eber ay barbaro eber iyo ebera la dhaafi weysay kooxda laganes real mayorka waxa ay labiiyo eber oga badisay kooxda levante atlantica bilbowna waxaa laba iyo hal oga badisay kooxda sevilla kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda real madrid ee kubadda cagta oo horyaalkaasi hogaaminaysana ay garoonkeeda kusoo dhaweyn doonto kooxda deportivo halves real sociedadna waxa ay martigelin doonta kooxda granada horyaalka la liga ayaa kooxda real madrid waxa ay ku hogaaminaysaa toddobiyo toddobaatan dhibcood barcelona oo kulan sii horumarsatana waxa ay leedahay lix iyo toddobaatan dhibcood kooxda atlantica madrid oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay saddex iyo lixdan dhibcood dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seera-aaga ee kubadda cagta ayaa la cayaaray iyadoo kooxda udaneza ay saddex iyo eber uga badisay kooxda sbal kievo verona iyo intermilan oo wada ciyaarina barbaro laba iyo laba ah ayay isla dhaafi waayeen horyaalka talyaaniga oo la ciyaaray kulamadii koob iyo soddonaad ayaa kooxda yuventus oo sanadihii dambe horyaalkaasi iska yeelatay waxa ay ku hogaaminaysaa shan iyo toddobaatan dhibcood lazio oo kusoo xigta waxa ay leedahay siddeed iyo lixdan dhibcood kooxda atlanta oo kaalinta saddexaad ka riixatay kooxda intermilanna waxa ay leedahay lix iyo lixdan dhibcood intermilan ayaa barbarihii ay la gashay kooxda verona waxa uu ku qasbay inay u dhacaan kaalinta afraad horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub ee kubadda cagta ayaa la joojiyey bishii maarj ee sanadkan kadib markii dalalkaasi uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka dunida gelgilay ee covid sagaal iyo toban waxaana dib loo furay bisha juun ee lasoo dhaafay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhagaysataan heesta halkudhageedu yahay ammaana waxaa ku luuqeynaya fanaanka maxamed suleymaan tubeex
ma ogtahay ayaankii ilmadu kaa dahayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto urkaanka oyo wankaashahaase waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine haa noqo kumaan ilaawine ma ogtahay sidiiho onkoodiyo hilaacbadaan u arooriyadiida ama og tawaaberi cidanka subaxdii wadii isinta waxaad igu abuurtaan laadi kaysan waaye waxaad igu abuurtaan laadi kaysan waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jireed kala socotiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa taniya intayn idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doonaana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
ma ogtahay afkaygii inuu aamusdiido ayadaa quraaniyo ammaankaada mooye arrin kale inuu fulo ogolaani waayaan waxaad igu abuurtaan saad kaysan waaye waxaad igu abuurtaan lacag kaysan waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine Thank you.